galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efimyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ee shalay xilka la wareegay islamarkaana isla shalay saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amarro uu horay u soo saaray trump oo ay ku jirto mamnuucistii dadka ka soo jeeda dalal muslimiin ah oo ay soomaaliyana ka mid tahay arrintan waxaad moodaa soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu farxsan yihiin soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka maraykanka oo haatan ay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso sahre ciidla nuur
laba ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan saddex iyo afartan qof oo muhaajiriin afrikaan ee ay ku dhinteen badweynta mediteraneanka kadib markii ay la qarraqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka liibiya warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen hay-adaha i o m iyo u n h c r ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha afrikaanka ay ku timid cillo dhinaca mashiinka dhowr saacadoodun kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka liibiya war-saxaafadeedka hay-adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tahriibayaasha badda dhexdeeda ku qarraqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha islamarkaana ay soo badbaadiyeen toban qof oo nolol lagu soo helay dadkii lasoo badbaadiyey ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen islamarkaana ay kasoo kici timeen wadamada ku yaala galbeedka qaaradda afrika hay-adaha u n h c r iyo i o m ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horreeyey ee badda mediteraneanka ka dhaca sanadkan cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dalka liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha afrikaanka ay ka galaan wadamada yurub hay-adda i o m na waxay sheegtay in sanadkii labadii kun iyo labaatankii uu ahaa kii ugu badna ee dadka sharci darrada kaga soo gudbaya biyaha mediteraneanku ay kor usii kaceen madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee maraykanka qalinka ku duugay amaro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saaraya siyaasadihii madaxweynihii ka horreeyey hirgeliyey qaar ka mid a madaxweyne biden ayaa soo gabagabeeyey siyaasadihii trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya wadamada dadkoodu muslimka u badan yihiin kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisayo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyaga oo caruura sida sharci darrada lagu soo geliyey dalka maraykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha tallaabooyinkan uu biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa ah kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee donald trump madaxweyne joe biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris ayaa shalayto loo dhaariyey inay hogaamiyaan dalka maraykanka afarta sannadood ee soo socota joe biden oo haatan da-diisutay siddeed iyo toddobaatan sano jeer ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da-da weynaa ee maraykanka biden wuxuu muddo lix iyo soddon sannadooda ka tirsanaa aqalka sanadka halka siddeed sannadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii barack obama tirada dadka ku dhintay galbeedka gobolka daafuur ee dalka suudaan ayaa kor u sii kacday afar iyo labaatankii saacadood oo ugu dambeeyey dagaalada isirka ku salaysan ee halkaasi ka dhacaya aawadood wararku waxay sheegayaan in ku dhowaad boqol iyo siddeetan qof ay dhinteen in ka badan laba boqol oo qof oo kalena dhaawacyo soo gaadheen sida ay sheegayaan dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka daarfuur dagaaladan oo soo bilowday maalintii jimcihii ayna dhaaftay ayaa la sheegay in dadka badankiisu ay dhinteen maalmihii arbacadii iyo salaasadii wararka gobolka laga helaya ayaa sheegaya in colaadan cusub ee ay ka bilaabantay duulaan ay soo qaadeen dhowr qof oo ka tirsan qoomiyadda afrikaanka ah ee loo yaqaano masaliid oo ay ku beegsadeen qof ka tirsan qoomiyadda carabta ee dalkaasi suudaan kadibna maleeshiyada carabta suudaan oo hubaysan ay halkaasi ku qaadeen weerar iyaga oo bartilmaameedsanaya xero barakacyaal oo ay degan yihiin qabiilka masalaad
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku horeyne madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden ayaa shalay maalintii ugu horreysay ee xafiiska loo dhaariyey saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amaro hore u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump sharciyada uu laalay madaxweyne biden ayaa waxaa ka mid ah sharcigii lagu xanibayey dadka toddoba waddan oo muslimiin ah oo loo diiday inay soo galaan dalka maraykanka soomaaliyana ay ku jirto waxaa sidoo kale uu meeshiisii ku soo celiyey madaxweyne biden heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee baariis ee uu maraykanku qaybta ka ahaa balse trump uu ka baxay haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareegtooyinkan waxa ay wax ka weydiisay faarax ow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka deganna gobolka virginia ee duleedka washington galabtii markuu xafiiska tegey ayuu saxeexay shan iyo toban wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore donald trump uu soo saaray wakhtigaa marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba soomaalida ay sugaysay runtii waxa weeye waa kii muslim bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan toddobada waddan ee muslimiinta ah waxaa kaloo ku jira immigrationka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee spanishka u badan ee barnaamijka la yidhahdo dhaka hadda ka hor u ogolaaday madaxweyne obama inay joogi karaan taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan laakiin sharci ahaan in sharci la siiyodo waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiyaa shirkii uu ka baxay uu ka saaray maraykanka ee loo yaqaano paris accord maba shirkii parliamentiga cimilada shirkii cimilada ee barlin wuxuu ku daray in maraykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ah ee magacaabista mudan waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa ardayda lagu lahaa karooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada coros coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa wakti kooban waa in hadhowto uu ogolaado koongareesku la horgeeyo waayahay faarax waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xataa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriya dadkii kasoo galayay dhinaca dhulka maraykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa masaafuris loo sameynaya ayada laftirkeeda waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne biden ayay kamid tahay marka waxaan wareegtooyinka madaxweynehe hore ee madaxweyne biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan
horta waxaan uu saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yare haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay waayo waa tii de madaxweyne hore diiday inuu la shaqeeyo dee sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan oo isbarbarsoodaan marka waa kii diiday dee oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu caleema saarayey marka xoogaa bay qaadanaysaa laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa sare waxaad sheegtay caraboobtay in gidaarkii la dhisayey donald trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku wuu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca ka soo qaaday ayuu ku dhisiyey taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne biden uu joojiyey sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa isbaanishka ee waalidiintood laga kaxayey meele intaasoo magaalo lagu kala daaliyey ayaa ku jirta in lasu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrintaa qaabilsan kaasi waxa uu ahaa faarax ow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka deganna gobolka virginia ee dalka maraykanka sahraa cabdiaxmed ayuu warrameeyey haddaba shalay intaanu fadhiisan amaba aanu gaadhin xafiiskiisa aqalka caada ayaa joe biden waa madaxweynaha cusub ee lix iyo afartanaada maraykanka uu xafladiisii caleemasaarka ka jeediyey khudbadda taariikhiga uu kaga hadlay wakhtigan adega maraykanka uu marayo gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka isagoo ku baaqay midnimo iyo weliba in hore loo socdo waxyaabihii ugu waaweynaa ee biden khudbaddiisaasi xoogga ku saaray waxay noo soo koobaysaa sahra cabdi axmed I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
joe biden madaxweynaha afartan iyo lixaad ee maraykanka ayaa khudbadiisa inta badan waxaa laga dhadhansan karay xaalada ka jirta gudaha dalkan maraykanka wakhtigan wuxuuna ugu baaqay dadka maraykanka inay u midoobaan sidii ay horay ugu socon lahaayeen taariikhna ugu reebi lahaayeen dhallaankooda berri biden khudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay lana maqlay codadka kuwii qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay
maanta waa maalin dimuqraadiyadeed waa maalin taariikhi ah iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan ameerika waxay dhadhamisay wax cusub waxayna ameerika u istaagtay inay iska diiddo maanta uma dabaaldegayno guusha aan ka gaarnay musharaxnimada laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhegaystay joe biden waxa uu ku celceliyey in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo laakiinse waxa uu yidri wakhtigan mar kale ayay guulaysatay oo ay soo baxday
halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen inkastoo ay qalalaase isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaanno haddana ma dhicin ma dhici doonto maanta iyo berri ma dhacayso weligeedna ma dhacayso
sida dhaqanka uu ahaa maraykankaba madaxweynaha xil wareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladan waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore donald trump mar uu joe biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub madaxweynayaashii asaga xilka uga horreeyey ayuu si wadara ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii horey uga soo baxay wuxuuna sidoo kaleeta sheegay in carter uu xalayto kusoo wacay khadka taleefonka madaxweyne biden ayaa waxa uu sameeyey taariikh cusub waxa uuna madaxweyne ku-xigeen u magacaabay kamaala harris oo ah haweenaydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan maraykanka ayagoo soo galooti ahaa ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo eeshiyaan islamarkaasina aan caddaan ahayn
maanta waxaan taaganahay halkii boqol iyo sideed sano ka hor mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibadbaxayaalaha ay isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo bannaanbaxay inay helaan xuquuqdooda inay codayn karaan maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweenaydii ugu horreysay taariikhda maraykanka ee loo doorto xafiis qaran madaxweyne ku-xigeen kamaala harris marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu bedelo lagana soo horjeesto dagaallo sharci darro qalalaaso cudurro xadgudub shaqo la-aan iyo naceebba wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guulaysan doonaan
saaxiibayaal waxaa la joogaa xilligii tijaabada waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta fayrus dilaa ah sinaan la-aanta oo sii badanaysa hanaan u samaynta nacaybka wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto iyo doorka siyaasadda dunida ee maraykanka dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan dhinac marka laga ego xafladda sanadkan waxay ka duwaneyd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarne wakhtiga ka badan ee dalkan maraykanka uu soo jiray madaxweynaha wakhtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka covid nnteenka iyo xaaladda amniga aawadeedba tobanaanka kun ee dadka ee kasoo qaybgeli jira xafladan sanadkan aysan kasoo qaybgelin waxaana keliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka maraykanka iyo qoysaskooda madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha wakhtigan talada la wareegay jo biden aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay khudbaddii uu shalay jeediyey madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden dhinaca kale master biden ayaa khudbaddiisa caleemasaarka ay ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha maraykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen waxa ay dhacday iyadoo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin iyadoo xanuunka covid sagaal iyo toban iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aysan dad badan ka qayb qaadan munaasabadda haddaba nuxurkii khudbadda madaxweyne biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu maxamed colaad xasan wax ka weydiiyey faysal dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo ku sugan minnesota iyo cabdikafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia waxa uu ugu horreynna hordhigay su-aal ahayd wixii ugu waaweynaa khudbadda madaxweynaha waxaa ku horeynaya jawaabta faysal dere waxa ugu muhiimsanaa aan odhan karnaa madaxweynaha la doortay khudbadiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka maraykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka maraykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne marka labada qodob haddii la fiiriyo waxay ahaayeen qodobo aad u muhiima oo xilligan dalka maraykanka uu u baahan yahay cabdulkafaar maxaad ku daraysaa adigana maya sax weeye wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qajajacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf uun wax kasta sal looga dhigo oo waddankao dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyaddii baa guulaysatay wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareeska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda maraykanka ma dhicin ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed fariintaas markuu diraya xaguu xaguu xaguu ula jeeday waxaa siinayaa faysal diri run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidina iska indhasaabi karin dalka maraykanku maanta wuxuu marayaa khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka maraykanka ka dhacay maanta meel adag buu marayaa marka waxaad moodaa inuu in uu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegay si diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay laakiin cid wal oo maraykanka kuna jira madaxweynuhu waxa cad wixii lixdii bishii janawari ka dhacay caasimada dalka maraykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo cadhaysan oo taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka maraykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee maraykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarraysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awooda weyn waa gartay cabdikafaar fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd waa midoo wuxuu rabay inuu dadka maraykanka ah welwel badan baa dadka galay weligoodii allaheed lama arag weerar lagu qaado kongareeska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda maraykanka oo bareer cad inta la weeraray dad lagu laayey weligeed ma dhicin waxaa ugu dambaysay waagii ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas oo amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyuu rabay dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo welwelkaasi uu yaraado cid dambana aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankiiyo doorasha ka dhacday ay markaas xoog ku bedelaan waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa maxaad ka xusi kartaa faysal deri waxyaabihii uu ballan qaaday master biden waxa ugu muhiimsan oo haatan aan aan wada ognahay waa cudurkan covid ka ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka maraykanka iyo adduunkao dhanba dhibaato u geystay waxaa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaaba u ballan qaaday ka mid ahaa in uu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore ha ka mid ahaataba xayraaddii la saaray dadka muslimiinta ay soomaalida ku jiraan waxaa kaloo ka mid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin waxaa kale oo iyadana uu xoogga saaray in uu dib usoo celin doono xiriirkii dalka maraykanka uu lalahaa adduunka caalamka kale uu lalahaa marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto waa waa gartay waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo madaxweyne donald trump madaxweynaha talada ka degay madaxweyne trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey muddo boqol labaiyo konton sannadooda ka baaqsada ka qaybgalka xafladda caleemasaarka xil wareejinta maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweynayaasha ee maraykanka ee muddada dheer soo jiray cabdiqafaar baan siinaya arrintaani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu muxuuah uu ka baaqdo sidaa darteed wax badan ma aanay keenin waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samalaynayo inay wax impact ama culays badan inay ku yeelan doonto mustaqbalkafaysal dari isla trump su-aal ku saabsan trump wuxuu kaloos uu sameeyey taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee laba jeer kongareesku xilka ka xayuuban ay ku sameeyaan madaxweynihii kow iyo tobanaad ee ku guuldaraystay in afar sano oo kale lasoo doorto ayuu noqday marka muxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay trump inuusan mustaqbal siyaasadeed ku lahayn dalkan maraykanka waayo waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa laf ahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamuus xumo ah oo ahayd inuusan kasoo qaybgelin caleemasaarkii madaxweynaha uusana si awoodda si nabada uusan ku wareejin iyo inuuda horseeday qalalaaso lixdii bishii inuu ka dhex rido aqalka cad ee maraykanka iyo golaha baarlamaanka marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda in uu ahaan doono xubin awood ku leh xisbiga dhexdiisa ah laakiin aan mar dambe lasoo dooran doonin cabdiqafaar maxaad ku daraysaa su-aashaas sax weeye mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo laakiin mikrofoon weyn buu haystaa dad fara badanna waa raacsan yihiin dhibka ugu weynna wuxuu u geysan doonaa u malayn mayo dalka inuu wax badan dhibaataa u geysanaya laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso waa gartay ugu dambayntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madowga ah madowga iyo eshiyaanka ay iska dhaleen camala harris ee noqotay madaxweynaha ku-xigeenkii ugu horreeyey ee maraykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalkan maraykanka arrintaasi maxay uga dhigan tahay maraykanka gaar ahaan dadka madow oo soomaaliduna ay ka mid tahay faysal beri baan siinaya run ahaanta arrintaas waa arrin aad iyo aad ay dadka madowga ee waddankan ku dhaqani ay u soo dhoweynayaan khaasatan xilli nacaybka uu aad u sii korayo u dhexeeya dadka caddaanka ah iyo dadka madowga ah in gabadh ay hooyadeed hindiya ka timi aabaheedna uu dalka jamaica ka yimi oo labadeeda waalid midna uusan ku dhalan dalka maraykanka in ay madaxweyne ku-xigeen dalka maraykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhiya laakiin midda aan rabo inaan xuso waxay tahay wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay oo dad badan oo aan weligood jogooyin noocaasa qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu biden doortay laakiin midda aan mar labaad ku celinaya waxay tahay kamala harris iyo iyo joe biden ma noqon doonaan dad isu soo dhoweeya nacaybka maraykanka oo meel aad u sarreeya marayana wax ka qabta mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya gaasna dabka maraykanka shidan ku sii dara cabdiqafaar soomaaliya oo kale dalkan maraykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaha joogay oo hadda laga saaray inkastoo duqayntii weli ay ciidamada maraykanka wadaan maxaa soomaaliya danaho ugu jira qabashada xisbiga dimuquraadiga ay madaxnimada qabtaan maxayse u dhintay afartii sannadood ee trump uu joogay xafiiska run ahaantii su-aal fiican weeye su-aashaasi labada dhinacba waa laga fiirin karaa donald trump soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cadaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badanoo u tiilay maahayn wuxuu aad xoogga u saaray arrintii daroonka iyo la dagaalanka iyo argagixisada uu kula dagaalamayey daroonka marka isagu dan gaaraho uga xirnayd oo aan arrintaa argagixisada ahayn ma jirin uu isku mashquulinayay waxaa laga yaabaa biden iyo harris administrationkooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirsho oo ay darsaan xaaladdu siday tahay ayna isku dayaan inay policygii hore oo ku koobnayd in argagixisada keliya lala diriro inay ka gudbaan sababtoo ah labaatan sano oo soomaaliya hadda soo socotay argagixisa la dirirka iyo wax la yidhahdo waxa ayd containment in ayada keliya dhibkeedu ku koobnaado marka waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan arrintaasi maadaama aanay labaatan sano oo na soo dhaaftay ay shaqayn weyday oo toban sano amisom joogtay waxay aad ugu dhowaanaysaa inay daraasad rasmiya ku sameeyaan sidii maraykanku uu arrinta soomaalida ka yeeli lahaa laakiin waxay ku dhici doontaa waa wakhtiyada tallaabooyinka dambe weeye u malayn mayo hadda maadaama uu arrimo culus oo gudaha ahy ay u yaalaan inuu haddiiba ugu horumarinayo arrintaas inuu bolicigaas inuu haddiiba hore ka bedelo laakiin waxbuu ka bedelayaa sidaan islaamah cabdiqafaar waa mahadsan tahay faysal deri aan kugu soo xiro soomaalida maraykanka ku nool gaar ahaan gobolka minnesoto aad joogto iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyiinta kusoo noqday madaxtinimada horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool maraykanka oo ay soomaaliduna ka mid tahay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga way jiraan xubno aad u soo koraya oo aan anigu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga arrintan waxaad moodaa soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu farxsan yihiin soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka maraykanka oo haatan ay u suurtogeli doonto in maamulkan cusub uu fursad sii doona ay ku keenaan marka arrintan aad bay ugu faraxsan yihiin sidaas ay u muuqato soomaalidu meel walba adduunka waxaa ka mid ah soomaalida liberyaanka iyo wadamo badan oo afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si temporary ama kumeel gaarsiisa oo uu usii siyaadin doono madaxweynaha haatan talada haya kuwaasi waxay ahaayeen faysal deri oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo ku sugan minnesota iyo cabdikhafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka washington waxay u warramayeen maxamed colaad xasan dhegaystayaal falanqayntaasi oo intaasi ka faah-faahsan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa weli wararka la xidhiidha caleemasaarka biden ayaynu ku jirnay qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ayaa u hambeliyeyey madaxweynaha lix iyo afartanaada maraykanka jo biden oo maalintii arbacadii shalay loo dhaariyey xafiiska wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya sida madaxda caalamku uga falceliyeen la wareegista biden ee aqalka cad si la mid ah in xaflad kayrulcaadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qaybgelin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyey aqalka koongareeska shalay madaxweyne biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in master biden uu la wareego hoggaanka maraykanka qaar ka mid a madaxda reer yurub ee aan xiriirka wanaagsana lahayn madaxweynihii talada ka degay donald trump ayaa si deg dega ay neefi uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee jo biden mar kale kadib afar sannadood oo nagu dheeraatay yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad waa cusub ayaa u baryey maraykanka waana wakhti aan sugaynay yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo maraykanka ah sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midooda yurub usala vandeleyen oo baarlamaanka yurub kula hadlaysay shalay magaalada brussels ee dalka beljimka madaxweynaha jarmalka frank wolter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda waa nafisay mar haddii joe biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo jarmalka ku nool ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray master frank oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda maraykanka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yidhi dagaalka aan kula jirno covid iyo isbeddelka cimilada difaaca iyo ammaanka iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo maraykanka waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa ayuu yidhi master johnson ayaa u sheegay baarlamaanka ingiriiska inuu quudaraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada g ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada glasgow ee scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee maraykanka biden ra-iisul wasaaraha talyaaniga josepe conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan biden mustaqbalka wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada biden waayo waxaan leenahay dan guud oo na midaynaysa ayuu yidhi master conte intii uu xilka hayay trump waxay isku khilaafeen midooda yurub arrimo dhowra oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah heshiiska isbeddelka cimilada ee baris iyo nato oo uu ku eedeeyey dalalka yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamid al taniya ayaa biden u rajeeyey guul isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ayuu ku yidhi waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno biden oo aan dhisinno isbahwadaagsi xoogan oo ka dhexeeya maraykanka iyo bakistan saacad kadib markii la dhaariyey biden ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabatayn ay ku soo rogtay ka tirsan saraakiisha maamulkii trump oo uu ku jiro xogayihiisii arrimaha dibadda mike bombeo warkan oo lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulkii trump ee meesha ka baxay waali dhaaftay dalkan maraykanka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaan weli ka hadlin caleemasaarka biden balse afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ruushka oo la yidhaahdo dimitri beskof ayaa u sheegay wariyaasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka ruushka iyo maraykanka waxa uu yidhi arrintan waxba kama beddelayso ruushka ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay oo uu raadinayay xidhiir wanaagsan oo uu maraykanka la yeesho haddii taasi ay dhinaca maraykanka doonayaan buu yidhi waa mid ku xidhan biden iyo kooxdiisa cusub aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin guddiga xuquuqda aadanaha ee jabuuti oo soo saaray warbixintiisa sannadlaha iyo qodobo kale balse marka hore qodobada warka caalamka ugu waaweyn iyo sahre ciidla nuur
laba ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan saddex iyo afartan qof oo muhaajiriin afrikaani ay ku dhinteen badweynta mediteraneanka kadib markii ay la qarraqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka liibiya warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen hay-adaha i o m iyo u n h c r ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha afrikaanka ay ku timid cillo dhinaca mashiinka dhowr saacadoodun kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka liibiya war-saxaafadeedka hay-adaha qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in tahriibayaasha badda dhexdeeda ku qarraqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha islamarkaana ay soo badbaadiyeen toban qof oo nolol lagu soo helay dadkii lasoo badbaadiyey ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen islamarkaana ay kasoo kacitimeen wadamada ku yaala galbeedka qaaradda afrika hay-adaha u n h c r iyo i o m ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horreeyey ee badda mediteraneanka ka dhaca sanadkan cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dalka liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha afrikaankaah ay ka galaan wadamada yurub hay-adda i o m-na waxay sheegtay in sanadkii labadii kun iyo labaatankii uu ahaa kii ugu badnaa ee dadka sharci darrada kaga soo gudbaya biyaha mediteraneanku ay kor usii kaceen madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee maraykanka qalinka ku duugay amaro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saaraya siyaasadihii madaxweynihii ka horreeyey hirgeliyey qaar ka mid a madaxweyne biden ayaa soo gabagabeeyey siyaasadihii trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya wadamada dadkoodu muslimka u badan yihiin kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisayo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyaga oo caruura sida sharci darrada lagu soo geliyey dalka maraykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha tallaabooyinkan uu biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee donald trump madaxweyne joe biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris ayaa shalay ta loo dhaariyey inay hogaamiyaan dalka maraykanka afarta sannadood ee soo socota joe biden oo haatan da'diisu tay siddeed iyo toddobaatan sano jeer ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee maraykanka biden wuxuu muddo lix iyo soddon sannadooda ka tirsanaa aqalka sanadka halka siddeed sannadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii barack obama
guddida xuquuqda aadamaha ee dalka jabuuti ayaa maanta si rasmiya u shaaciyey warbixintiisii sannadlaha warbixintan ayaa sanadkana lagu xusay xaaladda maxaabiista xabsiga dhexe ee jabuuti oo ururo caalami ah iyo weliba hay-ada maxalli ay hore uga dayriyeen wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa waxaa sanadkan ku cusub warbixintooda weydiiyey gudoomiyaha guddida xuquuqda aadamaha dalka jabuuti saleebaan cumar cudin sanadkan waxaa ku jadiid ahaa warbixintayda oon kuwii hore ku jirin annagoo baadhitaan qoraal ah oo aan magaciisa qofna ku qorayn aanu ka samaynay xabsiga dhexe ee jabuuti ee gabood oonu weydiinay qoraal ahaan ku weydiinay dadka halkaa ku xidhan rag iyo dumarba nolol maalmoodkooda anoo u jeedaa nolol maalmoodka waxaan uga jeedaa cuntada la siiyaa siday tayadeedu tahay ay iyagu way fiican tahay way xun tahay intaba odhan karaan maye inaa wahjirdila loo geysto maye inaa faraxumayn dumarka loo geysto waxaasoo dhan yaanu weydiinay caafimaadkooda sida loo sida loo qabto waxaa nagaga soo baxay wixii ka soo baxayna waa ku qornay warbixintayada waxyaanu wanaagsanna way nooga soo baxeen xaaladda xabsiga markaad iyada xoogaa noo faahfaahayso waxaa jira hay-ada caalamiya iyo dad badan oo reer jabuutiya oo inta badan ka dayriya xaaladda xabsiga jabuuti maxaabiistu sidee u noolyihin caafimaad iyo cunaba tahay waad mahadsantahay rabadaan horta waxaad ogaataa xabsiga dhexe ee jabuuti waxaa la dhisay waqtiyadii gumaysiga gumaysigaana dhisay jabuuti wax yaro oo koobanoo dambey ku biirisay maahine dhismaheega berigaasuu yahay loogumana talagelin berigaa waxaa la odhan jiray jabuuti waxaa ku nool laba boqoloo kun iyo may ahayd saddex boqoloo kun caynkaasaa la odhan jiray maanta malyuun bay ku dhow yihiin dadka reer jabuuti jabuuti waxaa ku nooli faraq weyn baa u dhexeeya xabsigiina intii unbuu joogaa kolkaa waxaa kaaga muuqan karta halkaa ina ay dhacday cidhiiri badan inay jiro oo dadkii ay ku bateen ayaa jirta xukuumaddu mar dhaweyte xitaa waxaaba golaha wasiirada la mariyey jago kalaa loo cayimay waxa ay ku tala jirtaa ina la dhiso xabsi kale oo casriya oo kan ka ballaaran oo muggiisu qaadi karo dadka meeshaas ku xidhan taasaa horta jirto muhiimsan oo dhibta u weyni waa taas cuntada iyo caafimaadka horta waxaa farxad weyn noo ah ninka markii u dambaysaynu tagnay ayadoo markii in badan aan ku anducoonayna inaa halkaa nin dhakhtara oo si joogta ah uga shaqeeya loo cayimo maanta waa shay loo sameeyey saddex dhakhtar baaba halkaa joogta tan cunadana cunada run ahaan markaanu sheegna anaga baaritaanka waxaa nagaga soo baxay horta dumarkii iyo horta waxaad ogaataa inay meeshaa dumarna ku xidhan yihiin danyar da-doodu weli qaangaadh ahayn oo sideed iyo toban ka yaryihiinna ka yarna ay ku xidhan yihiin labadaasi gooni baa cuntada loogu kariyaa oo dumarkaaba kariya waxa ay keentay taasi inay ka cunto wanaagsanaadaan ragga horta oo dee kolkuu dumar karinayo kolkuu rag karinayo kolleyba faraq baa udhexeeya waxa weeyaan ta kalena way ka kooban yihiinoo iyagu marka la isku daro afartan meelahaas ayay noqdaan dumarkii iyo iyo dhallinyaradaasi halkan kalena ilaa afar boqol bay kolkol gaadhaa kolkaas waxaad moodaa inuu raggu ka yar cabanaya laakiin iminka markii dhaweytaynu tagnay aad bay ugu faraxsanay hagga cuntada oo waxa isbedel weyn baa dhacayo bilamaara maalintaanu tagnay waxaaba digaagadahaba loo kariyay ayadoo hilibkii ma ahaynoo aan ka yaabnay anaguba waxaan ugu maqaalo warbixintii dabcan dee covid baa jiray iyadana waad ku jirtaan inkastoo hawsha badnayd
waa runtaa rabadaanowa kani wuxuu ahaa warbixintii sanadkii kii oon dabayaaqadii labaatankii dhammaystirnay hase yeeshee kii labaatanka ayaanu imika bilownay iminka xilliga sanadkii labaatanku uu dhammaaday sanad walba waxaan sugnaa intuu horta dhammaanayo si aan hawshiisa u galno iminkaan idna hawsheeda galnay insha allahna waxaan ku tala jirnaa inaan si deg dega aan u dhammaystirno hadduu ilaahay nagu gaarhsiiyo dhagaystayaalkaas waxau ahaa guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha dalka jabuuti saleebaan cumar cudin oo u warramaya warihayaga ramadaan muuse jaamac
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna doodda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah waddada isku xirta gobollada hiiraan iyo galgaduud waxaa ka jiray falal amni darro sida darawaliin la dilayo dhac gaadiid xamuul dad afduub loo qabsaday iyo kuwa madax furasho laga qaatay dhammaan falalkaasi waxay salka ku hayaan aanooyin qabiil haddaba markii ay waxyaabahaasi oo kala dhacayaan yay tahay inay wax ka qabato mise jirtaa cid u taagan wax ka qabashada arrimahaasi waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi waxa uu ka mid yahay ganacsatada beledweyne iyo muuse cabdi daahiye oo xubin ka ahaa maamulkii hore ee magaalada beledweyne waxaa hadalka ku hormaraya cabdiraxmaan dhibkan oo kale markii uu yimaado ee caqabadu iska hor timaado waxaa xallin jiray dhibaatadan odayaasha dhaqanka iyo gaadiidleyda labada gobol galgaduud iyo hiiraan waa madsanta cabdiraxmaan muuse horta waayihii hore meeshaas waxay ahayd meel oo amniya oo dadka shacabka ahu ay ku maraan si nabada waxaad la socotaa meeshaas waxaa ka jiray maamul ahlusunna la yiraa maamulkii daaqadu ka baxay meeshii meel furunahay noqotay waayihii dambe dilaalkan waa socdeen iyo afduubkan inkastoo afduubka hadda imaaday dilaalkaasna inta badan waxaa xali jiray maamulka oo dhinac ah iyo odayaasha dhaqanka iyo hay-ada ka qayb qaata oo dib heshiisiinta ah marka arrintan way soo nonoqotay in badan haddana afduuba bilowday marka haddana yani waxaan ku rajoweynahay insha allahu inay meeshaas yani ay noqoto meel nabada ay dilaalkaas inta ayna kusoo noqon mar damba marka waxaana yani aad loogu rajowan yahay in xal nabadeed laga gaaro
cabdiraxmaan waxaa tiri odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa xalka ka gaari jiray markay arrimahaasoo kale yimaadaan hadda maxaa diiday marka inay xal ka gaaraan hadda waxaa diiday macnaha meeshii waxay noqotay meel isdiidan shacabkeedii laba maamul ay u dhexaysaa shacabkeediina wuxuu noqday shacab wada heegaysan oo nin iyo qoray u taagan waxaa waaya marka ninka dhallinyarada maantaan wax laynaya hal lay ogaado ma dhahaayo berriyaan wax dhaafaya hal lay ogaado ma leh maadaama marka meeshii ay fawdo ahaan laba maamul ay u dhexayso ay isku tuutuuraan galmudug iyo hirshabelle dhibaatada jirtaa waxay tahay amnigiioo faraha ka baxay wixii marka uu nin kasta sameeya waxay xal ka rabaan waa gaadiidleyda odayaasha maamulkii ay la kaashan jireen kalsooni ahaan laga heli jirana daaqaduu ka baxay midka hadda jooga mid la isku hadlay karama masata muuse waa maqlaysay
horta mid waa sax meesha horta maamulka markuu daaqadda ka baxay ay la wareegaan ciidamada federaalka dowladda soomaaliya sida haramcadoo kale iyo gorgor ayadakoo gacanta usoo gelin waayagii horena meeshaas matabaan inta badan ay galmudug raacsaneed ama si qabiil ahaan ama xagga u raacsanaayeen ay ka tirsan sharciyan ay ka tirsan tahay gobolka hiiraan ee degmo ka tirsanay tahay haddana ay ciidamadii dowladdii ay gacanta ku dhigeen ciidamadii waxaa la rabay eedda diina dusha laga saaro waxaa dusha ka saaraynaa dowladda soomaaliya sababtoo markay meesha qabtaan waxaa la rabay inay gacanta usoo geliyaan hirshabelle maamulka gobolka hiiraan meeshii marka haddii amni darro ka imaatay ayadoo saasa haddana ay awal ka arrimi jireen ciidamada hadda galmudug ay ka arriminayaan haddana nabadda waxaa waday odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo iyo ganacsatada gaadileyda ee gobolka iyo maamulka gobolka hiiraan in badan meesha waa la tegay waxyaalo badan laga qabto ogtiin nabad yani in badanaa nabadda yani gacanta lagu haayay ay dilalku ay ka dhacayeen dhankaas iyo baadiyaha dhanka bari marka hadda waddadii kusoo noqotay waddada maadaama ay laisku dilayo oo matama dhexdeeda laisku dilayo aniga hadda yani ka maamul ahaan waxaa mas-uuliyaddaas qaadaya saa is leeyahay maamulka galmudug ilaa meeshay ayaka hadda ciidamadoodii ay joogaan haddana waxaa lagu rajawan yahay inay nabad meesha kusoo noqoto oo hadda wada hadalla socdo oo xagga odayaashiya iyo maamullada inta badan wada hadalla socdo waxaana insha allah waan rajaynaynaa inay meel nabad noqoto oo xasulooni noqoto waa waddo dheeroo isku xirta gobollada dhexe annaka ma rabno in dad shacaba dhiigooda meesha lagu daadiyo dad walaalaheen in lagu daadiyo labada dhinaca waan kasoo horjeednaa dhammaanteen marka waxaan leenahay nabadda ha la qaato waana nabad waartaan lagu soo celi doonaa insha allah duulaa iran cabdiraxmaan culeys intee la eg ayay gaadiidleyda iyo ganacsatada ku leedahay dhibaatada waddada ka jirta aniga waxaan aaminsanahay waddadaas caqabadda ka jirtaahu cid kasta oo noola ah maantay maro ama deganay ku munaafacadsado waxa uu ku qabaa dhibaato aad u weyn maxaa yeelay halka waddo ee hadda furan ee ay ku yimaadiin wax kasto ilaa boosaaso ilaa mimbardweyne waa iyada waxaan filayaa inta kaleetood hadda oo laamiga dhexdiisa meelay aqabado ka jirto maanta aan kalsooni lagu mari karin inaysan jirin waxaan marka aan dhihi lahaa war dadka aqliga u saaxiibka ah uqaasha iyo dhallinyarada maamulladu cid walba inay u istaagaan arrinkaasna xal laga gaaro xalkana waxaa looga gaari karaa wax wada qabsi iyo iskaashi haddii aan la iskaashan waxba maarata xal lagama gaari karo midda kale haddii waddadaas u xiranto waxaa imaan kara labada dhinac lama kala maarmo gaadiidka isku maraayo waxaa imaanaya jidkii geeda ka dhashaan dadkiioo maarata sixir barar ku dhaco wixii nidaamkaayoo yare maarata awalba waddaday ahayna aan wadamarna ahaayoo baaba'o lamana kala maarmo jidka intana inuu u furan yahay intana inuu u furan yahay dadkuna ay wada noolaadaan ee la isdhex maro ani wanaagga taas ugula jiraa haye muuse waa maasinya walaalkay horta waa run labada gobol kalama maarmaan xaggana waxaa ka imaata badeecadii ka imaata inta qudaarta iyo xoolihii uu baxo naftigeeda gaadileyda waxbay ku yeelanaan meeshaas sababtoo ah ayakaa is yaqaano darawalintan la dilayo waxaa laga yaabaa inay kuwo kaloo gaadileyna hagaan oo ninkaas oo hala dilo waa reebel kanna waa reebel inay dhahaan marka eedda dushooda waxbay ku yeelanayaan waxaana rajaynaynaa insha allah dulayna inaa meesha xal waara laga gaaro hadda wadahadala socdo oo waawaana socoto gaadileyna waxaa la rabaa naftigooda inay meesha ka qayb qaataan ilaa ganacsatadu waa is yaqaanaan waa isku xiran yihiin labada dhinac inay wada hadlaan wada connection ay sameeyaan xiriir ay sameeyaan si meesha xal waara looga gaaro waana la tegi doonaa meesha insha allah dulayira haddii dhallinyaro tahay haddii aqoon-yahano tahay haddii maamul tahay intaba haddii ganacsato tahay waa la isku tegi doonaa nabad xal waarana waa laga gaari doonaa waddaduna wadda dheer oo isku xirto waa gobolada dhex wadda halbowlahu ah waa sababtoo ah haddii waddadu xiranto waa la socotaa yacni labada gobol xaaladooda kaasna qudaartii a ku qaaliyoobaysay xoolihii meel kana intana waxa raashinkii badeecadu ugu imaanaysay sixir cirki galayaan muqdisho waa la socotaa haddii yani la isticmaali lahaa takadib waddadii xaaladeeda waa la socotaa lagaaga sheekay maayo marka waxaan dhihi lahay meeshaas si nabada oo xal waara lagu soo celsho waa inay ganacsatadu ka qayb qaataan gaalidu ka qayb qaataan dadka walaalaha oo gaalileyda oo labada dhinaca oo isfarmuuqayana waa inay iska dhaafaan dadkan afduubka loo haystane waa waxaan leenahay dadka walaalahooda oo yacni masaakiinta ah oo waddadaas maro gaalileyda waa dad isyaqaano walaalaha tihiin waxaan jeclaan lahayn inaa iska daysaan farmuuqa ayakana xalaa laga gaari doonaa kuwa xiran
cabdiraxmaan ka waran kaalintii haddii la waayo maamulkii inay wax ka qaban karaan deegaanka ama labada dhinac maamulada ka jira maxaa diidaya in tallaabo ay qaadaan ganacsatada horta waxaan rabaa marka hore inaan aniga halkaan aan uga mahad celiyo ka cabdiraxmaan ahaan gaadiididda meel walbay joogto labada dhinac waxaan ogahay dadaalada ay galeen waxyaabaha ay kala furtaan sida ay ayagu xalka nabadeed ay u taagan yihiin gaadiidleydu waxay leeyihiin gaadiid gaadiidkuna wuxuu qabtaa jidka ma lahan ayaga askar ama maamul u shaqaysa eedda horta haddii cid la saarayo waxaa la saarayaa labada maamul hirshabeelle iyo galgaduud galmudug ayagaa ah ciidankii amnigii ah meel walba ay wax ka dhacaanna ayagaa la rabaa inay taagan yihin gacan bira ay ku qabtaan haddii aysan gacan bira ku qaban karin in micnaha labada shacaboo isdilaayo ay ku dhex faraxsanaadaan maahane inay ka dhex baxaan u ran markaas qolo walba saldhigooda ay ku aruurta la yirahdo jidkii ninka gaadiidka laho war qoray saarataha iyo si kale ku martaaba adiga ismacnayd waxaan leeyahay marka gaadiidleyda taasaan uga soo gudba xalkan kale gaadiidleydu iyo shacabku kama gacan marno mar walba waa u taagan yihiin in ay xal nabadeed gaaraan laakiin mar walba waxaan ku celcelina eeddaas aan dusha ka saara maamulada labada dhinac ka jiro
ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa
horta xal waxaan u arkaa intay dhimato horta allah u naxariisto oo marxuumiinta meesha lagu dilay jannadii furdusallaka waryaabaa leenaha xalka waxau aragnaa waa inay yacni meeshaas gaadileydu oo waa dad walaala inta badan dilku waxuu ka imaanaya waddada wadda ka dhicihaya waa darawelinta wax la laayhayo oo baabuurta lagala degaayo waxaa leenaha dad ehelo walaalaha tihiin ma kala maarantiin kan birri intuu gudbaaya kaxa kusoo gudbaaho waa laba nimo walaala ah waa waxaan leenahay kow inaa horta iska daysaan ilaa dadkaan dadka laynaa ma yaqaanaan dadka darawelinta waa loo sheegaya kaas waa ina hebel kanna waa ina hebel hala dilaa lale marka nin reer baadiya ahu muxuu ka naxayaa marka haddii kaas waa ina hebel la yiraha hore uu ka cunaa ninkaas uu ka dilaa waa la socotaa xalka waar waxaa le marka waa in laga qayb qaataa labada dhinac hadday maamul tahay iyo hadday odayaal dhaqan tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday aqoon-yahano tahay waa in laga qayb qaataa si meeshaas si nabada oo xal waara lagu soo celi lahay oona lagu soo dayn lahay dadka afduubka loo haystaa sidaas xal u arka aniga ugu dambeyn waxaan isleeyahay qolo kasta meesha ay joogto inay ayada mas-uuliyad iska saarto inay ayada ay u istaagto xalka nabadeed nin la dilaa daawo maahan nin la afduubtaa daawo maahan daawadu nabaday ku jirtaa nabadaana lagu caanamaalaa in nabadda laga wada shaqeeyo alla ka cabsina lagu daro qolo kasto ayadoo ilaahay ka cabsanaysa oo aysan ka ahayn istustus iyo riyaadunaas aysan ka ahayn inay u istaagto xalka taasaan u arkaa asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu
waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydiiye oo marti ugu yahay dhaktar shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar cudurrada guud ah kana howlgala xarunta caafimaadka ee shaafic ee magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegaystayaasheenna bismillaah magacayga waa miska cabdiqaadir joogto magaalada muqdisho waxaan rabay maanta inaan ka faa-idaysto fursadan oo weydiiyo dhakhtarka waxaan ugu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan taasoo dhacdo mararka qaarkood in laga jaro marka waxyaabahan yani waxaas keenaya in naaska laga jaro sidee uga hortagi karnaa sideena iyo ugu ogaan karaa waa su-aal muhiim ah marmar badan baa waxaa noo yimaada dad oo dumarka ah oo barooyin ku yaalaan oo xaqiiqiyan isku dayacay oo aan wax laga qaban karin marka barooyinka naas ka soo baxa caadiyan laba nooc weeye kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha keliya ku kooma inkastoo ayaga laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan iyo kuwo oo nooc kansar ah oo keliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale ay ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo marka see looga hortegi karaa ka hortaga waxa weye mid oo primary iyo mid secondary la yiraahdo ah midka koowaad iyo kan labaad kan koowaad waxa weeye qofku inuu cuntaduu cunahayo baalkan yaraahdo cunto fiican oo healthy leh la cuno baalkan hawada waxyaaba badan baa kamida ah ka hortaga labaad macnaheed waxa weye qofkii khaasatan inuu isbaaro isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxaa weeye qofka dumarka nafteeda ayada lafteeda inay baaritaan isku samayso oo ah way istaqaanaa qof walbana wuu isyaqaanaa naasaheeda inay inta tataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax booran wax kasoo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar u tagto dhakhtar koley marka u tagto caadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa biisti marka loo sameeyo kabacdi waxaan u dirnaa kombyuutar ama ultrason baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leegyahay maamogoraf waxa yirahdaan waa la saaraa haddii marka shaki uuna galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyinka kansarka daawadeedu waxa weye qalitaan weye laakiin goormo weye waa marka wuxuu bilowga yahay nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga koon karo qalitaan loo sameeyo balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan waa iska qarsanhayaan muddo ka bacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oon waxba laga qaban karinin dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo bilcagsi buradu oo nooca kansarkaa markay yar tahay daawadeedu waxaweeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo waana laga buskoodaa waana laga buskoodaa laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisu ku fido xidiidada oo linfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago xidiidada dhiigga laftooda raaco oo sambabada iyo beerka iyo meelahaas uu u gudbo marka waxaan kula talinahayaa dumarku saan horeba usoo sheegay in oo iyagu visit isku sameeyaan oo istaataabtaan haddii wax kusoo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan kule dhakhtarka u tagaan baa markaas waxa u habboon oo baaritaan ah asaa u go-aamin doono bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xuseen cali maxamed waxaan su-aal weydiin lahaa doctor shaafici aadan dirir su-aashaan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay mxuu ahaa baraha bulshada iyo mediyaha mxuu ahaa bukaano ka cabanahayo burooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqadda qalaad lagu yihahdo tyrodka maxay tahay waxyaabaha sababo awal dalka anaga kuma badnaan jirin hadda way kusoo bateen dadkaas markii la qalo outcom maxaa faa'iidada ka soo baxaysa iyo dhibaatada maxaa haddaan qofka la qalin ka imaan karto aada baad umaadsanta xuseen xaqiiqiyan saa u sheegtay weeye waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo barooyin dhuunta ah khaasatan tyrodka qaba marka su-aasha in la isweydiiyo mudan waxa weeye inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalin walba noo yimaadaan ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale aniga waxaas odhan lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxaa weeye dadkii oo wacyigelin daraaddeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood baa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanahayaa oo iska baarahayaa dadka soomaalida caada waxau ahaan jiray brooyin ay iska wataan oo ama markay aada inta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arkaba uu imaanahayo oo uu dhakhtarkii u imaanahayo taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican sababtoo ah burooyinka oo qoorta ka soo baxa ama tairoodka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin marka kuwo waxaa jira qofka naftiisa khatarka gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka iyo kuwo kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan gurimareenka neefmareenka ma fahanta waxyaabahaasoo dhan baa jira qofka marka burada isku arka waxaa muhiim ah ama waxaan jirkiisa hore ugu ooli jirin meel walba ha noqotee in uu dhakhtar u tago oo uu baalkan yaraado dhakhtarkaas uu baaritaamo ku sameeyo
intaas aynoo joogto qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiya oo martigu ahaa dhaktar shaafici aadan dirar oo ah dhakhtar cudurrada guud ah kana howlgala xarunta caafimaadka ee shaafic ee magaalada muqdisho intaan markale kulmi doono sidaa ay nabadgelya
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydiiye maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan booliska dowladda soomaaliya oo ku sugnaa barkantarool oo ku taalla inta u dhaxaysa jidhka aadan cadda iyo iskooska howlwadaag ay ugu geysteen allah u naxariistay guddoomiyihii degmada hoodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajoon marxuumka ayaa shalay uun ka soo noqday safar caafimaad oo ugu tegay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii noofembar ee sannadkii hore lala eegtay wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa warbixinta muqdisho ka soo dirtay gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa xalay saqdii dhexe lagu dilay magaalada muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli gudoomiyaha uu marayay agagaarka jidka aadan cadde ee degmada howlwadaag waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa maamulka gobolka banaadir ayaa faray hay-adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay gudoomiyihii degmada hodan afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ka warbixiyey war maamulka gobolka uu kasoo saaray dilkii gudoomiyaha iyo guddi loo magacaabay baarista arintaasi marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii labadii iyo daqiiqado shaqda dhexe lagu dilay inta u dhexaysa isgooska howlwadaag iyo isgooska jidka aadan cadde kadib markii ay rasaaseyeen ciidan halkaasi ku sugnaa waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaasi oo eebba loogu baryayo inuu caafimaad deg deg ah siiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho waxa uu faray dhammaan hay-adaha ammaanka ee gobolka banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad la iskulana xisaabtamo mas-uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday allaha u naxariisto marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ka soo saareen dilka guddoomiyihii degmada hodan hase yeeshee ilo xogogaal lahaya v o a u sheegay in laamaha amniga in ay xidheen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta koontarool ee lagu rasaaseeyey gaariga uu saarnaa guddoomiyaha sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xidhay iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday guddoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen allaha u naxariistee guddoomiya cabdixakiin dhagajuun ayaa shalay kasoo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii noofembar ee sanadkii hore seenab abubakar maxamed v o a muqdisho guud ahaanba idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gebagabayn doonnaa taniyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo